بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka difaaca yahuudda oo sheegay in ciidankiisa ay sii joogi doonaan buurta sheekh ee koonfurta suuriya ciidanka gumaystaha oo gudaha u soo galay deegaanada caduleedka dimashik dowladda masar oo kumanaan askari ku daadguraysay xadka siina ay la wadaagto khaza maamulka yuhuudda oo ka soo hor jeestay tallaabadaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda xuduudda oo sii kordhay wixii ka dembeeyey tan iyo toddobadii oktoobar dagaalka suudaan oo weli galaafanaya nolosha dadyow aad u badan dagaallo qaraar oo weli ka socda magaalada ay colaaddu halakaysay ee alfashir dowladda shiinaha oo howlgal basaasaha ka fulisay gudaha maraykanka iyo biijiin oo u dhacday xogaha maraakiibta dagaal ee washington maxaan ka naqaannaa qaa'idkii hurdada u diiday gaalada reer yurub ee hoggaaminayey ciidankii badda ee muslimiinta maxaanse ka ognahay kaalintii uu ku lahaa hoggaamiyahaasi isfidintii dowladdii cuhmaaniyiinta ee badda mediteraneyanka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexda bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wasiirka dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda israa'iil gaantis ayaa maalinimadii shalay waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay ku sii sugnaan doonaan buurta asheekh ee dhacda koonfurta waddanka suuriya ay xoogga ku qabsadeen kadib dhicitaankii nidaamka bashaar al asad isagoo u sababeeyey difaaca buuraha aljawlaan iyo sidoo kale mandiqadda aljaliil wuxuuna intaa ku diray in ciidankooda ay halkaasi sii joogi doonaan ilaa muddo aan la cayimin hadalkaas ayaa ku soo beegmay iyadoo maalinimadii shalay bayaan ka soo baxay xukuumadda dimashik lagu sheegay in ciidanka gumaystaha yuhuudda ay gudaha u soo galeen dhul hor leh oo ka tirsan waddanka suuriya xukuumadda dimashikna waxay arrintaasi ku tilmaamtay mid xadgudub ah oo ka dhan ah madax bannaanida dalkeeda iyadoo ka digtay in xiisaddu ay faraha ka sii baxdo bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda suuriya ayaa lagu sheegay in ciidanka gumaystaha yuhuudda ee gudaha u soo galay qaybo ka mid ah koonfurta waddanka suuriya ay wat- ay wateen taangiyo dagaal waxayna arrintaasi ku tilmaamtay xadgudub iyadoo dhanka kale ay sheegtay inay socdaan wadahadalla uu garwadeen ka yahay maraykanka oo lagu doonayo in xiisadda lagu dejiyo sidoo kalena ay rajo ka qabto in dadaalladaasi ay horseedi karaan heshiisyo amni oo u gogol xaara wadaxaajoodyo siyaasadeed oo ballaaran wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda dimashik waxay sheegtay in dhacdadii maalinkii shalay ka dhacday tuulada baytuljin ee dhacday xuduudda u dhexaysa waddamada suuriya iyo lubnaan ay ahayd xadgudub aad u weyn sidoo kalena ciidanka sahaynada ay xidheen ilaa lix qof oo suuriyaan ah oo halkaasi degganaa dhanka kale bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xukuumadda talabiib ayaa lagu beeniyey warka ka soo yeeray dimashik iyagoo sheegay in howlgalka ay fuliyeen uu ahaa mid caadi ah sidoo kalena aysan jirin dad ay qafaasheen ayna dhanka kale sii wadi doonaan howlgallada ay amniga ku xaqiijinayaan sida ay warka u dhigeen maamulka yuhuudda ayaa ku andacoonayaa in howlgallada uu ka fulinayo koonfurta suuriya ay yihiin kuwo uu ku xaqiijinayo amniga muwaadiniintiisa howlgalladaas oo soo bilowday tan iyo markii la riday nidaamkii bashaar al asad bishii disembar aynu soo dhaafnay waxayna intaa ku dareen inaysan ka tanaasuli doonin ilaalinta qowmiyadda duruusta ee degta koonfurta dalka suuriya xukuumadda dimashikne falalkaasi waxay u aragtaa kuwo xadgudub ah sidoo kalena lagu doonayo in lagu xaqiijiyo ajandayaal kala duwan oo ay ka mid yihiin gumaysi hor leh iyo sidoo kale in gobolka asuweydaa laga jaro inta kale ee waddanka toddobadii bil ee lasoo dhaafay maamulka gumaystaha yuhuudda wuxuu la wareegay buurta asheekh iyo sidoo kale dhul shan iyo toban kilomitir oo dhaca gudaha suuriya si gaar ah gobolka qunaydarah iyo sidoo kale baadiyaha magaalada dimashik halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan afartan kun oo qof oo suuriyaan ah oo hadda ku hoos jira gumaysiga yuhuudda tallaabooyinkanna waxay xukuumadda talaabiib ay ku sheegaysaa inay yihiin kormeer joogto ah iyo sidoo kale howlgalla amniga lagu xaqiijinayo iyadoo laga hortegayo weeraro uga yimaada gudaha suuriya sidoo kale bilooyinkii lasoo dhaafay maamulka gumaystaha yuhuudda gudaha waddanka suuriya waxa uu ka fuliyey howlgalladii ugu xoogganaa ee taariikhda uu fuliyo ciidanka cirka ee gumaystaha yuhuudda oo uu ku burburiyey boqolaal baqaare ay hub ku kaydsanaayeen saldhigyo ciidan oo waaweyn weeraradaas oo weli socda qaarkoodna lagu beegsaday xarumo ciidan uu leeyahay nidaamka cusub ee waddanka la wareegay bishii disembar ee sannadkii maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sannadkii kunsagaalboqoiyotoddobadii wuxuu la wareegay buuraha aljawlaan iyadoo dowladda maraykanka dhulkaas ay u aqoonsatay mid ay leeyihiin dadka sahaynada ah kadib riditaankii nidaamkii bashaar al asad ayaana mar kale sahaynada waxaa u suurta gashay inay qabsadaan buurta asheekh oo iyadan ah mid istaraatiiji ah iyadoo sidoo kale ciidanka gumaystaha yuhuudda ay weli gudaha u soo gelayaan gobollo hor leh oo ka tirsan suuriya sida asuweyda qunaydarah iyo sidoo kale baadiyaha magaalada caasimadda ah ee dimashiq dhanka kale bayaan ka soo baxay ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa lagu cambaareeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dowladda masar ay ka wado gobolka saynaa iyadoo sheegtay inay ka hor imaanayaan heshiisyadii u dhexeeyey talaabiib iyo alkaahira ee la saxiixay sannadkii kunsagaalboqoltoddobaataniyosagaalkii warbixinno soo baxaya ayaa sheegaya in xukuumadda kaahira kumanaan ciidan ah ay ku daadguraynayso xuduudda u dhexaysa saynaa iyo sidoo kale marinka khaza iyadoo ka cabsi qabta in ciidanka yuhuudda ay si xoog ah ku soo barakiciyaan dadka falastiiniyiinta ah islamarkaana la dejiyo gobolka saynaa wararkuna waxa ay sheegayaan in siddeetan iyo siddeed cutub oo ciidan ah oo ka kooban afartan iyo laba kun oo askari iyo in ka badan kun iyo shan boqoloo taangi gudaha loo soo geliyey gobolkaasi maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana warqad uu u diray xukuumadda alkaahira waxa uu uga digay tallaabooyinka militari ee ay halkaasi ka wado warbixin uu daabacay mowqaca middle sti bilooyin ka hor ayaa lagu sheegay in dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolka siinaa ay sii kordhayeen sannadkii lasoo dhaafay iyadoo markan dowladda masar ay filan karto weeraro uga yimaada maamulka gumaystaha yuhuudda oo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar qaaday dagaallo dhaafsan xuduudaha isagoo ku duulay suuriya lubnaan sidoo kale yemen iyo iiraan xukuumadda alkaahirana waxay walaac xoogan ay ka muujisay hadalladii toddobaadyadii lasoo dhaafay ka soo yeeray benyamin netanyahu ay ku soo hadal qaaday hirgelinta mashruuca loogu yeero israa'iil alkubra ama ardulmiicaad ee lagu doonayo in qaybo ka mid ah shaam masar iyo sidoo kale jasiiradda carabta iyo ciraaq looga hirgeliyo boqortooyo dhammaystiran oo ay leeyihiin dadka sahaynada ah sida uu sheegayo sarkaal sare oo masaari ah ciidamadan ayaa la geeyey aagga loo yaqaano c ee u dhow xadka khaza xukuumadda alkaahira ayaana la sheegayaa inay dhammaan iska inatirtay heshiisyadii amni ee horey ugala dhexeeyey talaabiib si gaar ah kii kam david in ciidamo tiro badan aan halkaasi lagu faafin karin ilaa dhinacyadu ay raalli ku wada noqdaan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaasa cabdulaahi waad mahadsan tahay suhayb waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa trump iyo kooxdiisa oo qaaday tallaabo ay xilka kaga xayuubinayaan madaxweynaha yukrain haddaba yuu ahaa qorshaha in lagu beddelo goormee ayayse dhacday tallaabadan wargeyska the guardian iyo kuwo kale oo fara badan ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin ay kaga hadlayaan tallaabo ay kooxda trump ku doonayeen in xilka ay kaga xayoobiyaan madaxweynaha yukrain valadimir zelenski kadib kulankii muranka badan hareeyey ee ka dhacay gudaha aqalka cad siddeed iyo labaatankii bishii februaayo ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan kaasoo dhex maray labada madaxweyne ee maraykanka iyo yukrain kooxda trump ayaa si hoose u bilaabay qorshe ay ku doonayaan in guud ahaan xilka ay kaga xayoobiyaan madaxweynaha xukuumadda kiyef iyadoona madaxweyne ku-xigeenka maraykanka durbadiiba uu diyaariyey ninkii zelenski lagu bedeli lahaa kulankii ka dhacay febraayo aqalka cad ayaa ahaa mid si had ah uu u hareeyey buuq fara badan waxaana saxaafaddu isku waafaqday in maalinkaas si had ah halkaas loogu ihaanaystay madaxweynaha yukrain walow uu ka biyadiiday inuu saxiixo heshiisya uu ugu muhiimsanaa mid maraykanka uu ku helaya macdanta muhiimka ah ee laga helo gudaha dhulka yukrain muddo saddex maalmood ah kadib markii kulankaas aqalka cad uu ka dhacay labada dhinac waa trump iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee ayaa go'aansaday in ay beddelaan madaxweynaha ukraine islamarkaana kursiga zelenski la geeyey valery zoloksai oo hadda ah safiirka ukraine u fadhiya dalka ingiriiska warbixinta the guardian ayaa sheegaysa in xiriirkan uu ahaa mid si hoose ay u wadeyn madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ku-xigeenkiisa iyadoona si aad ah loogu sacyinayay in zelenski muddo kooban xilka looga qaado islamarkaana bedilkiisa la geeyey safiirka hadda fadhiya dalka ingiriiska balse warbixintu waxay leedahay tallaabadan waxaa si toos ah kaga cagajiiday ninkii trump uu doonayay inuu ku beddelo zelenski isagoona sheegay in arrimo dhowr ah oo jira awadeed uusan u qaadan karin tallaabadan halista ah islamarkaana uusan ugu fariisan karin kursiga xukuumadda kiyef sida wargeysya ay ka mid yihiin kiyef independent iyo kuwo kale ay sheegayaan arrimaha ugu muhiimsan ee zuluqsai uu u diiday arrinkan waxaa ka mid ah in maraykanka uu damac xooggan kaga jiray macdanta ukraine iyo inay ka tanaasusho dhul fara badan marka la yimaado soo afmeerida dagaalka ay kula jiraan dowladda ruushka tallaabadanna waxay bannaanka keentay sida maraykanka ay ugu sahlan tahay in sida uu doono uu u maamulo siyaasadda ukraine putin iyo clinton kulankii dhacay sannadkii labada kun haddaba maxay tahay xogtii qarsooneed ee maamulka maraykanka lagu qasbay in shan iyo labaatan sano kadib uu bannaanka keeno sida wargeysyo fara badan national security arshive ay ka soo xiganayaan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ugu dambayntii bannaanka keentay xog fara badan oo iftiimisay waxyaabihii ku duugnaa kulankii dhacay sannadkii labada kun ee dhex maray valadimir putin iyo madaxweynihii maraykanka ee xilligaas bill clinton waxay xogtan iftiiminaysaa ayay warbixintu leedahay waxyaabo aanan horay bannaanka loo keenin oo ku saabsanaa kulankii ugu horreeyey ee uu madaxweynaha ruushka valadimir putin la yeesho hogaamiye amerikaan ah waana midkii dhacay sannadkii labada kun kana qabsoomay gudaha caasimadda moscow dukumentiyada bannaanka la keenay saacadihii lasoo dhaafay ayaa muujinaya xoge si aad ah u qarsoonaa shan iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay iyo waxyaabihii rasmiga ahaa ee ay daaranaayeen kulamadii kala duwanaa ee ay labada dhinac yeesheen waxay ugu horrayntii warbixintu muujinaysaa in valadimir putin oo xilligaas ku cusbaa saaxada siyaasadda marka laga hadlaya doorka dal hogaamineed ayaa si aad ah u daneynayay in uu ku lug yeesho siyaasadda reer yurub sidaa darteed madaxweynihii maraykanka ee xilligaas bill clinton ayaa valadimir putin u soo bandhigay in qayb uu ka noqdo amniga yurub islamarkaana uu ku soo biiro gaashaanbuurta nato clinton waxa uu si toos ah u weydiiyey valadimir putin su-aashan putin ayaana ku jawaabay waan ku faraxsannahay tallaabadaas inkastoo hadalkan uu u muuqday mid qanacsanaan buuxda ah haddana waxa uu ahaa keliya siyaasadda putin caanka uu ku yahay ee ah mayada dadban ayaa lagu yidhi gudaha warbixintan qoraalka dukumentiga oo sii socdaa ayaa lagu sheegayaa in valadimir putin iyo bill clinton ay sidoo kale isku soo hadal qaadeen inay iska kaashadaan dhanka milatariga islamarkaana ruushka uu si buuxda qayb uga noqdo duulaan weliba oo uu maraykanka ku qaadaya dalalka dunida ruushka ayaa tallaabadan la qaatay maraykanka isagoona in muddo ah la gelayay dagaallo kala duwan waxay xitaa moscow washington u oggolaatay ayay warbixintu leedahay inay adeegsato saldhigyo fara badan oo ku yaalla gudaha qaaradda aasiya sannadkii xigay labada kun iyo kowdii markii ay dhaceen weerarihii daaraha maraykanka waxaa sida muuqatay isdhimay xiriirkii maraykanka iyo ruushka waxaana goobta ka baxay qodobadii ay isku fahmeen bill clinton iyo valadimir putin waxay siyaasaddu si qunyaru socod ah ku tallaabsataba waxay warbixintu leedahay sannadkii labada kun iyo saddexdii markii maraykanka duulaankii ballaarnaa uu ku qaaday dalalka islaamka ruushka ayaa markan si cad ah uga gacan taagtay in mar kale uu garab istaago dowladda maraykanka islamarkaana ay iska kaashadaan dhanka milatariga iyo waxyaabo kale oo fara badan waxayna xukuumadda washington tallaabadan u qaaday ayay warbixintu leedahay maadaama valadimir putin uu u arkay in ruushka laga doonaya in keliya uu noqdo mid ku daaban maraykanka oo aanan gelin wax loolanna moskowna waxay door biday inay noqoto cudud loolanta oo ka madax bannaan maraykanka waxaana halkaas ku soo gebagaboobay qodobadii ay isku fahmeen bill clinton iyo valadimir putin sannadkii labada kun muhiimadda guud ee dukumintiyadan ay bannaanka keeneen waa in ruushka mar uu ku sigtay inuu noqdo saaxiibka dhow ee maraykanka balse moscow ay door biday inay noqoto cudud loolanta oo la mid ah shiinaha iyo dalalka kale ee waqti xaadirkan hardanka xooggan ee dhanka milatari iyo dhanka siyaasadeedba kula jira dowladda maraykanka poland oo doonaysa ka qaybgalka barnaamij wadaagga nuyukliyarka oo ah tallaabo looga hortegayo duulaanka ruushka ee ukraine wargeyska The Lob ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayay in dagaalka Ukraine ee tan iyo sannadii labada kun labaiyo labaatanki socda uu Poland ku qasbay inay qaado tallaabo hor leh oo ay ku doonayso inay ku biirto barnaamijka NATO ee nuclear sharing-ka kaasoo ay reer Yurub ku tilmaameen tallaabo xooggan oo la doonaya in looga hortago weerarada Ruushka haddii Vladimir Putin uu qaado tallaabo uu ku adeegsanayo bam nuclear ah tani waxay muujinaysaa ayay majaladu leedahay isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda difaaca ee xukuumadda warsow qoraalka saxiifadda oo sii socda ayaa lagu caddeynayaa in Poland tan iyo markii Ruushka weerarka uu ku qaaday Ukraine ay kordhinayso marba marka ka dambeysa miisaaniyaddeeda difaaca sanadkii laba kun afar iyo labaatan ayay gaartay miisaaniyadda difaaca ee dalka Poland afar dhibic laba iyo toban boqolkiiba halka sanadkan laba kun shan iyo labaatanna lagu daray lacag gaaraysa ilaa afartan iyo siddeed dhibic toddoba bilyan oo dollar taasoo ka dhigan in miisaaniyadda ay gaartay afar dhibic toddoba boqolkiiba sidaa darteed sare u kaca ay ku samaysay miisaaniyaddeeda difaaca waxay xukuumadda warsow doonaysaa ayay warbixintu leedahay in ay ku biirto barnaamijka nuclear sharing-ka ee ay wadaagayaan dalal fara badan oo reer yurub ah kuwaas oo doonaya in si wadajir ah ay uga hortagaan haddii cudadda moscow ay kala kulmaan weerar nuclear ah tan iyo sannadii laba kun saddex iyo labaatan gaar ahaan bishii juun ayayna dowladda Poland codsanaysaa in ay ku biirto barnaamijka nuclear wadaagga ah waxay warbixinta sidoo kale caddeynaysaa in barnaamijka nuclear sharing-ka uu yahay mid xadidan oo keliya ku kooban waddamada Jarmalka, Talyaaniga iyo Netherland in ay ku biirto Polandna waxay u baahan tahay ayay warbixintu leedahay in ogolaashiya ay ka hesho dhammaan xulafada NATO Mareykanka oo ah hogaamiyaha siyaasadeed ee nuclear-ka NATO ayayna saxiifaddu tiri weli si cad uma taageerin qorshahan ay Poland ku doonayso in ay ugu biirto barnaamijka nuclear sharing-ka xoogaysiga sirdoonka shiinaha ee gudaha maraykanka iyo tallaabooyinka ka socda gunta hoose ee badda wargeeska the national interest ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin uu kaga hadlaya maraykanka oo shiinaha ku eedeeyey in gudaha dalkiisa uu ka fulinayo ololo weyn oo sirdoon kuwaasoo isugu jira weeraro dhanka internetka ah oo si toos ah u beegsanaya hay-adaha muhiimka ah ee ku yaalla gudaha dalka maraykanka waxay warbixinta wargeeska the national interest caddeynaysaa in kiiskii ugu dambeeyey ee maraykanka uu diiwaangeliyey uu ahaa fadeexo xooggan oo ka dhexdhacday ciidamada badda maraykanka xafiiska dacwad oogaha gobolka california ayaa toddobaadkii hore waxa uu dacwad ku soo oogay mid ka mid ah shakhsiyaadka u dhashay dalka shiinaha oo shan iyo labaatan jir ah balse haystay dhalasho maraykan ah kaasoo lagu magacaabo patrick wy waxa uu ninkan ka tirsanaa ciidamada badda maraykanka waxaana lagu helay ayay warbixintu leedahay xogo muujinaya in si hoose uu shiinaha ula shaqaynayay isagoona sirdoonka biijin u gudbinaya xogo fara badan warbixinta ayaa muujinaysa in shiinaha ninkan uu u gudbiyey ilaa lixdan dukumendi oo qoseeya xogo farsamo oo qarsoodi ah oo la xiriira maraakiibta dagaalka maraykanka tababarada ciidanka dhanka badda iyo tirada askarta lugta ee dowladda maraykanka macluumaadkanna waxaa loo gudbiyey saraakiil sirdoon oo ka tirsan dowladda shiinaha intii u dhexaysay bishii maarso sanadkii laba kun labaiyo labaatan iyo agosto laba kun saddex iyo labaatan ayuuna falkan dhacay ayay saxiifaddu leedahay waxay gunaanadkii majaladu leedahay washington waxay u aragtaa kiisaska noocan ah inay yihiin kuwo si toos ah u caddeynaya ololaha shiinaha ee qarsoodada sirdoon kuwaas oo ku sii baahaya gudaha dalka maraykanka marba marka ka dambaysa guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan waa hagaag wararka ka imaanaya waddanka suudaan ayaa ku waramaya in dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda suudaan iyo sidoo kale maliishaadka taageerada degdega ah ee r s f ay ka dhaceen duleedka koonfureed ee magaalada alfashir ee ah caasimadda gobolka waqooyi ee daafuur wararkuna waxay intaa ku darayaan in dhinacyadu ay adeegsadeen hub culus iyo sidoo kale kan dhexdhexaadka ah inta ay dagaaladu socdeen goobjoogayaal maxalli ah waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in la maqlayay qaraxyada iyo dhawaqa madaafiic aadu culus oo meelo fogfog ah sidoo kalena khasaare xoogani ay ka dhasheen dagaaladaasi magaalada alfashir toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay martigelineysay dagaallo maalinla ah oo u dhexaynayay labada dhinac ciidanka taageerada degdega ah ayaana isku dayey inay magaalada qabsadaan iyadoo militariga alburhaan dhanka kale uu qaadaya weeraro xogan oo isagana uu ku doonayo in magaalada go'doonka uu kaga qaado war ka soo baxay hay-adda qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in siddeetan iyo sagaal qof lagu dilay toban maalin gudahood weeraro ay geysteen maliishaadka taageerada degdega ah ee r s f oo ka dhacay magaalada alfashir iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee abuushoog ee ku dhow magaaladaasi waxaa xusud mudan in maliishaadka r s f ee dagaalka kula jira militariga suudaan ee tan iyo bishii abriil ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan ay hareereen xooggan ay ku hayaan magaaladan dhanka kalena afhayeenka guddiga xuquuqda aadanaha ee waxaa loogu yeero qaramada midoobay jeremy lawrence ayaa sheegay in magaalada alfashir ee go'doonsan iyo sidoo kale xerada qaxootiga abushag ay ka dhaceen weeraro laayaan ah dhacdadii ugu dambeysay ee siddeetan iyo sagaalka ruux lagu dilay ayuuna sheegay inay ahayd mid wuxushnimo wuxuu afhayeenkan u hadlay hay-adda qaramadii midoobay intaa ku daray in dadka ku nafwaayey dhacdadaas ay intaa ka badan karaan marka la sameeyo baaritaanno dheeraad ah dhanka kale hay-adda caafimaadka adduunka ee loogu yeero w h o ayaa ka digtay in magaalada faashir iyo guud ahaanba gobolka daafuur ay ka dhacaan xaalada bini'aadanimo oo ka xun kuwa hadda ka jira afhayeenka w h o wuxuu intaa ku daray in dadka rayidka ah ay wajahayaan cunyari bahasan dhimashada sii kordhaysa sababa ku aadan nafaqa xumo iyo adeegyada caafimaad oo aad u lita wuxuu intaa ku daray in cudurka daacuunka uu si ballaaran uga dilaacay gobolka gaar ahaan bulshada ku nool magaalada iyo xeryaha barakacyaashana xaalado adag ay ka jiraan maadaama uu yidhi adeegyada caafimaad waa daciif w h o-na waxa ay xaqiijisay in siddeed iyo tobanka gobol ee suudaan ay cudurkaasi kula ildaran yihiin tan iyo kow iyo tobankii agosto afartan iyo siddeed kun toddoba boqol lixdan iyo siddeed ruux halka ay u dhinteen in ka badan kun kale waa hagaag maxaan ka naqaanaa qaa'idkii hurdada u diiday gaalada reer yurub ee hogaaminayay ciidamadii badda ee muslimiinta maxaanse ka ognahay kaalintii uu ku lahaa hogaamiyahaasi isfidintii dowladdii cuhmaaniyiinta ee mandiqadda mediteraneyanka ku soo dhowaada qaybta labaad warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen xaarith cabduqaadir qaybtii hore waxay inoo joogtay iyadoo ciidamada barbaros ay gacanta ku soo dhigeen magaalada jijal ee jazaa'ir kadib markii ay ku adkaatay sii haysashada magaalooyinkii ka horreeyey ee tunis ee hore ula soo wareegeen kadib qabsashadeeda magaalada jijal waxaay noqotay magangelyada dad badan oo la eldarnaa dhibaatooyinka gaalada kana codsanayay muslimiinta inay soo gaaraan islamarkaana ka dafaceen cadowga kadib markii wafdi ka socday dadka deegaanka ee bijaya uu wiilashii barbaros usoo dirsaday qayladhaan deg deg ah iyagoo ka cabanaya cadaadiska isbaanishka ee xadgudubadiisii ka dhanka ah diinta islaamka waxaa barbaros iyo walaalkiisa ay bilaabeen olole dagaaleed dhanka badda ah oo ay ku qaadayaan cadowga iyagoo ka jawaabaya baaqyadii soo gaaray waxa intii ay waddada ku jireen ay sii xoreeyeen afartan mooriskiyiin ah oo maxaabiis u ahaa cadowga kuwaas oo saarnaa markab ganacsi mooriskiyiintu waa muslimiintii ku haray dhulkii andalus kadib markii dhulkaas ixtiraaleen siliibiyiinta inta uu ku jiray xamladaasi waxaa ciidanka khayrudiin uu watay toban markab in ka badan laba kun oo badmaaxay sidoo kale boqol iyo konton qoray oo hubka badda ah dagaalku waxa uu socday ilaa afar saacadood waxaana uu sababay dhimasho badan oo askarta isbaanishka labaatan kun oo rag ah kuwaas oo kasoo jeeday qabaa'ilkii deegaanka ayaa ku biiray xamladii ay qaadeen muslimiinta hase ahaatee ma jirin hub culus oo lagu jebin karay derbiyadii qalcadda oo ay gabaad ka dhiganayeen gumaystayaashii isbaanishka waxaana maqnaanshaha hubka culus uu caqabad ku noqday muslimiinta iyadoona ka hor istaagtay inay usoo gudbaan gudaha si ay gacanta ula gaaraan siliibiyiinta dagaalkii labaad ee magaalada bijaayo waxa uu ahaa gugii kun shan boqol shan iyo tobankii markii caruuj oo hogaaminaya labaatan kun oo ciidamo ah uu soo qaaday weerar dhulka ah isagoo kaashanaya guluf dhanka badda kasoo dhaqaaqay dhanka magaalada jijal kaas oo hoggaan u ahaa khayrudiin inkastoo ciidamada ay ku guulaysteen inay si buuxda u go'doomiyaan magaalada haddana waxay la kulmeen caqabado badan waxaana qayb ka ahaa in suldaankii dowladdii xabsiyada oo dib uga laabtay taageeradii iyo biyola-aan ka jirtay waadiga asoomaam arrintaas oo carqaladaysa in howlgalka uu sii socdo caruuj waxa uu ku khasbanaaday inuu gubo maraakiibtii uu kusoo galay waadiga waxaanuu dib u laabtay isagoo wata khasaa'ir badan waxaa la qiyaasay in askartii isbaanishka ee dagaalka lagu dilay iyo kuwa ku dhaawacmayba tiro ahaan ku dhowaayeen ilaa laba kun oo askari intii ciidamadii isbaanishka ay ku hareereysnaayeen qalcadda waxaa soo baxay gurmad iyo xoojiyo dhanka badda ah balse gaadiidkaasi waxaa sida uula socday dhaqdhaqaaqooda khayrudiin isagoo ku weeraray qorshe dagaaleed xagga badda ah oo guul kusoo idlaaday waxaa u suuragashay khayrudiin inuu qabsado dhammaan maraakiibta isbaanishka kadib markii uu laayay ciidamadooda wuxuu intaa kadib bilaabay qorshaha adeegsiga khudco ama dagaal kadis ah isagoo usoo dhaqaaqay dhanka magaalada bijaya ee furashadeedu ay adkaatay wuxuu isaga dhigay islamarkaana ku qanciyay ciidamadii isbaanishka inuu yahay taageerada lasoo diray iyo gurmadkii ay sugayeen taasoo keentay in albaabada si buuxda lagu furo kadibna waxaa ciidamadii muslimiinta ay gacanta ku dhigeen gebi ahaanba magaaladaasi dagaalkan waxa uu ka dhignaa marxalad muhiim ah iyadoona qabaa'ilkii deganaa nawaaxiga magaaladaas ay bilaabeen in ay taageeraan wiilashii barbaros inkastoo bijaaya ay muddadaasi kadib ay mar kale dib ugu noqotay gacanta isbaanishka dhowr iyo toban sano ka hor inta aanay cuthmaaniyiintu mar kale ku guulaysan dib u qabsashadeeda sidoo kale wufuud iyo wakiilo ka kala socday magaalooyin kala duwan oo aljazaa'ir ah ayaa u yimid wiilasha barbaros ee magaalada jijel iyagoo ka codsanaya in isbaanishka iyo xulafadooda looga saaro dhulalkooda gaar ahaan wafdigii ka yimid magaalada aljazaa'ir oo ah waqti xaadirkan caasimada dalkaasi jazaa'ir kaas oo dalbaday in isbaanishka laga saaro qalcadda benion oo ahayd meel istiraatiiji ah oo ay cadowga ka xukumi kareen dekedda iyo magaaladaasi caruuj ayaa ka jawaabay codsigan waxaana uu dhaqaajiyey olole dhulka iyo badda ah iyadoona khayrudiin uu ku sugnaa magaalada jijel markii caruuj uu magaalada qabsaday waxaa si diiran usoo dhoweeyey dadka deegaanka waxaana uu bartaas ka iclaamiyey inuu yahay maamulka cusub taasoo ka dhigtay magaalada aljazaa'ir saldhig istaraatiiji ah oo mucaarad ku ah isbaanishka hase ahaatee markii walaalkiisa caruuj uu shahiiday sanadkii kun shan boqol sideed iyo tobankii khayrudiin barbaros waxaa soo wajahday xaalad adag oo keensanaysay adkaysi sugnaan iyo inuu sii wado masiirada ay soo wadeen muddada sannadaha ah dhanka kale ma jirin waqti uu ku murgoodo mana uusan saameyn waayitaanka walaalkiisa balse waxa uu si dhaqsi leh u go'aansaday inuu sii wato halganka iyo jihaadkii uu ka waday mandiqadaasi xili jilaal ah ayuu ku qaatay dib u habeenta maraakiibta iyo diyaarinta madaafiicdiisa si uu ugu diyaargaroobo weeraro cusub oo yurub ka imaan kara dagaalkii ugu horreeyay ee uu qaado wuxuu ka dambeeyey markii uu shahiiday walaalkiisa wuxuu yimid markii boqorka isbaanishka ee shaarlkan uu usoo diray khayrudiin digniin hanjabaad ah oo ku amraysa inuu ka baxo aljeeriya haddii kalena uu wajahayo ciidan badeed aad u weyn islamarkaana la ciribtiri doono isaga iyo ciidankiisa khayrudiin oo aan marnaba u nuglan cadaadiskaas ee si go-aan leh uga hor yimid warqadda isagoo u aqoonsaday inay ahayd fariintaasi ihaano iyo bahdil islamarkaana aan mudnayn in laga aamuso waxaana uu bixiyey jawaab adag oo mar kale ka cadhaysiisay shaarlkan iyo ciidankiisa waxaa tallaabadaas xigtay in isbaanishku ay soo qaadaan weerar iyagoo wata afartan markab iyo shan kun oo askari ciidamadii saarnaa maraakiibtan waxay ka kala socdeen napoli saqaliya iyo jarmalka waxaana ay soo cagadhigteen xeebaha jazaa'ir ciidamadii sbain ayaana bilaabay inay kasoo degaan xeebaha balse khayrudiin oo horey ugu diyaarsanaa weeraradooda ayaa dejiyey qorshayaal cusub oo ku wajahayo cadowga waxaanuu mar qura ku weeraray ciidamo badda ee dhulka ah kadib dagaal xoogan oo dhex maray labada dhinac waxaa halkaas lagu jebiyey ciidamadii isbaanishka iyadoona kumanaan askari la dilay halka kumanaan kalena ay soo dhiibeen kadib guushaasi khayrudiin waxa uu xoogga saaray xasiliinta gudaha aljazaa'ir iyo dib u qabsashada deegaano gacantiisa ka maqnaa sida magaalada talemsaan si uu xoojiyo awoodda badda waxaa saraakiishiisa uu ku amray in ay qaadaan weeraro badda ah kuwaas oo hogaaminayo sarkaal lagu magacaabi jiray sinaan riis waxaana ciidamadiisu ay howlgalladaas kala soo laabteen guulo iyo khanaa'im kala duwan iyagoo aan hal markab ku lumin dagaaladii isliibiyiin tala geleeyeen hase ahaatee muddo kadib waxaa kordhay weeraradii isbaanishka suldaankii cuthmaaniyiinta ee suleymaan alqaanuuni waxa uu dhankiisa garwaaqsaday khatarta ka imaanaysa badaha gaar ahaan weeraradii sbain ee ka dhanka ah xeebaha waqooyiga afrika wuxuuna go'aansaday inuu dhiso ciidan badeed aada u xoogan si ula tartamo quwadaha yurub guulihii khayrudiin baasha barbaros uu ka gaaray dagaaladii badda iyo kuwii dhulka ee kala dhexeeyey sbain iyo xulafadeeda waxa ay sababeen in khayrudiin looga yeero istanbul sanadkii kun shan boqol soddon iyo saddexdii oo ku beegnaa sagaal boqol iyo afartankii hijriyada halkaas oo laga soo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada badda ee cuthmaaniyiinta tallaabadiisii ugu horreysay kadib markii uu ka soo laabtay istanbul waxa ay ahayd inuu u dhaqaaqay xeebaha talyaaniga iyo tunis si uu halkaas uga sii wato dagaalkiisii ka dhanka sbain oo xilligaas ka mid ahayd kuwa ugu muuqda awoodihii reer yurub ee siliibiyiinta inkasta uu markii hore si fudud u qabsaday tunis haddana isbaanishkii oo kaashanaya awoodaha kale ee reer galbeedka ee dib ula wareegay magaalada sidaas awgeed suleymaan alqaanuuni waxa uu galay isbahaysi taariikhi ah oo uu la yeeshay faransiiska si loogu jebiyay awoodda isbaanishka ee mediteraneanka faransiiska waxaa xilligaas cadaawad ay kala dhexaysay sbain oo maxbuus ahaan u haystay boqorkii faransiiska sanadkii kun shan boqol saddex afartankii khayrudiin oo hogaaminaya boqol konton afar markab iyo soddon kun oo askari ayaa u ruqaansaday dhanka talyaaniga iyo faransiiska waxaana ay qabsadeen magaalooyin badan oo ku yaalay saqaliya iyo agagaarka napoli iyagoo burburiyey qalcado ciidan laayeyna gaaladii ku jirtay iyagoo dhanka kale iska ilaalinaya daadinta dhiigga shacabka aan waxba galabsan markii dambe waxa uu ku biiray ciidankii badda faransiiska ee marsiiliya halkaas oo boqorka faransiiska henry uu u sameeyey qorshe ahaa in la mideeyo labada ciidan maadaama cadowga labada dhinacba uu ahaa sbain oo si wadajir ah ula dagaalamayeen khayrudiin ayaa hareereeyey magaalada nice taas oo ugu dambeyn isku dhiibtay una hoggaansatay cadaadiskii uu saaray bishii agosto kun shan boqol afartan iyo saddexdii wuxuu intaa kadib bilaabay in muddo dhowr bilood ah uu ku qaato magaalada dooloon ee faransiiska taas oo ku dhammaystay jilaalkaasi sidoo kale waxaa xusid mudan in magaaladan uu ku oogay aadaanka salaadaha islamarkaana loo soo ururinaya cashuuraha si loogu qarash gareeyo maraakiibta sanadihii xigay khayrudiin waxaa weeraro joogtaa ku qaaday talyaaniga iyo xeebaha isbaanishka isagoo ku qasbay cadowgiisa inay xabsiga kasii dayaan taliyayaal badada oo muhiim ah oo gacantooda ku jiray sida doorcourt rice oo lagu xiray koriiska sanadkii kun shan boqol afartankii waxaa sidoo kale uu ku qasbay qaar ka mida magaalooyinka talyaaniga inay isku furtaan heshiisyo lacageed si ay uga badbaadaan darabaadkiisa isagoo muujiyay awoodda cuthmaaniyiinta ee mandiqada mediterranean-ka safarkiisii soo naqashada intii uu ku guda jiray waxa uu fuliyey weeraro kala duwan oo ka dhan ahaa gaalada reer yurub waxaana uu dowladdii junuwa uu ku qasbay in ay bixiso lacago badan si uu uga daayo weerarada uu ku beegsanayey bishii janaayo ee kun shan boqol afartan afartii wuxuu markale kasoo muuqday agaarka jasiiradda ilba halkaas oo uu qabsaday magaalada xeebta ku taal ee biombino isagoo madafiic ku garaacay qalcadeeda si looga sii daayo ibnu sinaan reis oo sannado ka hor xilligaas la qabtay islamarkaana si qasab ah loogu geelisiiyey balse ugu dambeyn uu ku guulaystay khayrudiin inuu ka sii daayo xabsiga intaas kuma uusan ekeen oo keliya ee waxa uu sii waday weerar ku baahay gudaha talyaaniga waxaana uu duqeeyey sardiniya iyo gacanka naaboli waxa uu sidoo kale ku qasbay giatino oo ahaa wiilka hogaamiyihii gaalka ahaa ee anderadoria in uu ka cararo magaaladaasi isagoo wata soddon maraakiib oo ciidan ah kuwaasoo uu geeyey magaalada messina dagaalkiisii ugu dambeeyey waxa uu ahaa weerar shan iyo toban maalmood socday oo uu ku burburiyey qalcad weyn oo u dhow magaalada messina ka hor inta uusan geesigaasi dib ugu noqon caasimadii cuthmaaniyiinta oo ahayd magaalada istanbul xamalaadkii waaweynaa ee khayrudiin waxaa astaan ay u ahaayeen awoodda ciidamadii badda ee cuthmaaniyiinta waxaana ay bannaanka keeneen in barbarus iyo maraakiibtiisu ay ahaayeen cududda ugu weyn ee muslimiinta ay ku lahaayeen badda dhexe sanadkii kun shan boqol afartan iyo shantii isagoo ku dhow da-da toddobaatameeyada ayuu khayrudiin barbaros waxa uu go-aansaday inuu howlgab noqdo kuna nasto guri weyn oo uu ku lahaa xeebta biyugderi ee waqooyiga bosforos ee magaalada istanbul isagoo ka jawaabaya codsi uga yimid suleymaan alqanuuni waxa uu xusuus qorkiisii ku wareejiyey badmaaxii caanka ahaa ee sinaan muraad reis kaas oo qoray kana dhiga ilaa shan qeybood oo maanta ku kedsan madxafka doob qaabi iyo jaamacadda istanbul ugu dambeyn afartii julaay ee kun shan boqol afartan iyo lixdii ayuu geeriyooday waxaana lagu aasay qabuurta caanka ah ee bishikdaash oo ku taal magaalada istanbul khayrudiin barbaros waxa uu konton sano in ka badan oo cumrigiisa uu ku bixiyey difaaca muslimiinta galbeedka badda mediterranean-ka isagoo muddadaas wacdaro adag ka dhigay malaaximtii badeeda ee martigelisay badda mediterranean-ka waxaana halgankiisa dheeraa ku aflaxay malaayiin muslimiina oo ku noolaa waqooyiga afrika iyo muslimiinta andalus oo iyana la kulmeeya culaysyo kala duwan
waa hagaag guud ahaan intaasi aan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف